barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa khamiisa waana shanta bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro sannadihii u dambeeyey ganacsiyo kooban ka samaynayay soomaaliya gudaheeda kadib sannado badan oo ay boqolaal kalena ay tahriibayeen
waxaa jirtay dhalinyaro badan oo deegaanka xilligaas ka tahriibaysay oo wadamo kale oo aysan u dhalan ama wadamadaas dhalinyarada ugu siyaacayo ku siyaacayay taanis bay noqotay in aan dhalinyaradii wacyigelin u sameeyo anoo isxilqaanaya guddoomiyihii dhalinyaradana ah iga saaran tahay inaan u qabto koodad ama hadduu ilaahay ku idmayo siminaaro aan dhalinyaradii ku wacyigelinayo si deegaanka aysan uga tahriibin
waxaa kaloo oad maqli doontaan muhiimadda wax soo saarka dhinaca beeraha iyo sida loo kobcin karo heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah hadday hadal daliisha dhibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay in maraykanka uusan dagaal dhinaca ganacsiga ah kula jirin shiinaha kadib markii ay xukuumadda beijing ku dhawaaqday inay badeecada kaga timaado maraykanka saari doonto canshuur kordhin gaaraysa konton bilyan oo dollarka maraykanka ah tallaabadan ayay dowladda shiinaha uga jawaabaysaa go-aankii uu maamulka madaxweyne trump uu ugu kordhiyey canshuurta alaabaha ay shirkadaha shiinaha usoo dhoofiyaan maraykanka hadal uu ku faafiyey bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in aysan dagaal ganacsi kula jirin shiinaha isaga oo yidhi dagaalkaasi waxaa sannado badan ka hor ku khasaaray doqonno inaga na matalayay dhinaca kalena la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee aqalka cad larry cadlow ayaa warbaahinta bloomberg u sheegay in aqalka cad uusan weli dhaqan gelin canshuur kordhinta badeecada shiinaha
balse soo malaynayo inay sidaan diblomaasiyiin maraykan ah ayaa ka soo dhawaaqay maanta oo khamiista safaaradda maraykanka uu ku leeyahay magaalada moscow toddobaadkii lasoo dhaafa ay ahayd markii ruushiya amartay lixdanka diblomaasiyiin ee maraykanka inay isaga soo baxaan dalkaasi maanta taasi oo ay kaga aargudanayaan maraykanka oo isla tiradaas oo kale oo diblomaasiyiin ruusha eriyey tallaabadan ayaa waxaay qayb ka tahay muran qoto dheer oo ka dhashay sumeyntii basaasure ee ruushiya iyo gabadhiisa oo ku nool britain britain ayaa ku eedaysay ruushiya sumeyntaas inay ka dambeysay laakiin ruushiya gaashaanka ay u daruurtay
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington dhallinyaro badan ayaa sannadihii u dambeeyey safar halis badan oo tahriib ah ugu baxay dalalka dibadda hase yeeshee waxaa jira kuwo kale oo iyagu ka baaqsaday safarkaasi islamarkaana fikrado ganacsi ka sameeyey deegaanadii ay ku noolaayeen taas oo fursad shaqo abuur u noqotay dhalinyaro fara badan cabdifataax axmed khayro waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ka abuuray deegaanka bacaadweyn oo ka tirsan gobolka mudug waxa uu ganacsigaasi iyo sida uu u sameeyaba uga waramay waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq bismillahi raxmaan raxiim awalan waan ku salaamaya walaale salaanka bacdi waad mahadsan tahay deegaanka bacden run ahaantii waa deegaan aada u ballaaran oo sanadahan dambe aada usii kobcaya horumarkiisa iyo dhismihiisa iyo bilicdiisa intuba waxay gaalkacyo bacadweyn u jidhaa afartan iyo sideed kilomitr dad badan oo deegaanka bacaadmiin degan baa gaalkacay usoo shaqo taga habeenkiina guryahooda u hoyda run ahaantii deegaanka bacaadmiin waa deegaan aada u ballaaran horumar iyo ganacsi fara badanna uu ka socdo dhalinyaro badan oo hawlahaas ganacsi ama horumarka deegaanka ka mid ahna way jiraan
cabdikhataar ee ka adiga cabdikhatar ahaan deegaanka dhowaan waxaa laga sheegay inaad ka samaysay xarumo ganacsi oo aada u ballaaran ee adoo nin dhalinyaro ah bal xarumaha ganacsi ee aad samaysay ee deegaanka aad kusoo kordhisay horumarka ah bal noo kalaad sheeg sheeg noocyada ay ahaayeen iyo sida lagugu dhiirageliyay arrinta iyo cidda kaa gacan siisay waad mahadsantaha walaale awalan horta waxaa iga gacan siiyey ama igu dhiirigeliyey arrintan artigay oo dalka kanada jooga xilli aan rabay inaan waddanka ka tago oo aan ka baxo wuxuu igu dhiiriyey inaan dalkayga joogo waxaana ka qabsado kana shaqaysto alxamdulilah rabbilcaalamiin way ii suurta gashay abti wuxuu ii ogolaado ii fasaxay dhow asaga uu deegaanka bacdeen ku lahaa in aan ku meel gaar ah ugu sii shaqaysto oo aan ganacsi ka samaysto arrintaas alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku guulaystay oo hadda meel fiican bay ii maraysaa waxaan ka sameeyey deegaanka bacaadweyn kaalin shidaal ama flistation run ahaantii aada u ballaaran oo casri ah sidoo kale waxaan ayadana gacanta ku hayaa supermarket iyo restauranti oo iyaguna dhul aada u ballaaran ku fadhiya haddii aan kuusii faahfaahiyo deegaanka bacaadweyn stationkan hadda aan samaynayo ama mid lamida ma lahan waxaa dhacda xiliyo badan baabuurta transitka ah in ay waayaan meel ay shidaal ka qaataan xilliyada habeenkii oo kale ah stationkan hadda aan samaynayo waxaan ugu talagalay mid shaqeeya twenty four hours oo aan la xirin sidoo kale supermarketkaas iyo restaurantigana dadka transitka ah inay ka faa'iideystaan baan ugu talagalay ma jiraan cid dhaqaale aniga garab ahaan igu siisay halnin oo aan walaalkii oo isagoo xilo qabtay aan ka ahayn balse waxa aan dhismahan ku sameeyey waa aniga xooggayga anigaa dhisay anigaa fundi ka ahaa sidoo kale anigaa injineer ka ahaa haatana gebageba ii maraysa
cabdikhafaar waxaa xiisa leh adoo nin dhalinyaro ah ee ku hamiya inaad tahriigtid in ganacsi aad ka samaysatid bacadweyn arrintaa marka haddii aan dib u dhacno maxaa kolkii hore kugu dhaliya tahriibka
walaal inaan tahriibo horta ma rabin waxaan tegay marka dalal badan sida tanzania iyo zambia oo kale waxaan u tegay waxay ahayd inaan ka shaqaysto oo aan ka faa'iidaysto dhalinyaronimadayda run ahaantii waxaa iga yimid caqabado badan oo dee waddan aadan lahayn ku noolaanshihiisa ama aadistiisa aad bay uhi badan tahay sidaa daraaddeed waddankan dib ugu soo noqday waxaan noqday guddoomiyaha dhalinyarada deegaanka bacaadweyn waxaan ka sameeyey deegaanka bacaadweyn aan hormuud u ahaa in ay hirgasho stadiumka kubadda cagta ee deegaanka bacaadweyn xilliga aan ahaa guddoomiyaha dhalinyarada run ahaantii ay noqotay fursad aada u ballaaran inaan anigu codsiyadeeda iyo raadinteeda aan hawshaas u istaago waxaa jirtay dhalinyaro badan oo deegaanka xilligaas ka tahaniidaysay oo wadamo kale oo aysan u dhalan ama wadamadaas reer yuruba ugu siyaacayo ku siyaacayay taanis bay noqotay in aan dhalinyaradii wacyigelin u sameeyo anoo isxilqaamaya guddoomiyihii dhalinyaradana ah iga saaran tahay inaan u qabto koobab ama hadduu ilaahay ku idmayo siminaaro aan dhalinyaradii ku wacyigelinayo si deegaanka aysan uga tahriibin waddan kale oo sheeyan aysan u aadin deegaanka bacadweyn dhalinyaro fara badan baa walaal ka tahriibtay ilaa iyo soddon iyo sideed dhalinyaro ah oo aan hebel iyo hebel iyo hebel u aqaano baa ka tahriibay run ahaantii sidaas daraaddeed baan anigu ugu hamiyey in dhalinyaradii deegaanka ay joogto dhismahan haatan aan sameeyey kaalintan shidaalka restaurantiga polystation supermarketka run ahaantii deegaankii wax badan bay usoo kordhinaysaa waxaana ku rajo weynahay sidoo kale inaan dhalinyaradii deegaanka aan ka shaqaalaysiiyo oo ay shaqaalo ka noqdaan oo fursad halkaas ay ka helaan anigiina ay fursad ii noqoto deegaankaygii iyo dalkaygiiba aan ooga shaqaysto ma jirtaa hadda dhalinyaro adiga ee fakerkaagii qaadatay oo ku dayasho muujisay oo deegaankii ruga ganacsi ka hirgelisay
way jiraan dhalinyaro badan oo aniga daadayda ama gruubkayga ah oo aan isla soo kornay oo deegaanka ganacsiga ku leh run ahaantii wax aada ay u dhiiradaan bayna noqotay sidoo kale fursad bay noqotay oo dhalinyarada mar kasta oo aan isku nimaano ama kulamo aan wada qaadano waxaan wacyigelin oga sameeyaa ogana digaa inay dalkooda ka tagaan kana faa'iidaystaan fursadda ay haystaan dalkooda iyo deegaankoodana ay wax ka qabsadaan
kaasina waxa uu ahaa cabdifataax axmed kheyre oo ah wiil dhallinyaro ah oo ganacsi ka abuuray deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug waxa uu u warramayey wariyaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idileenahay halkaad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyada oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a ee washington xaalada abaareed iyo cunno yaraan ayaa saameeyey deegaanada soomaalida kuwaasi oo loo sababeynayo waxsoo saarka beeraha oo hoos u dhacay kadib markii roobabku ay yaraadeen axmed daahir aadan waxa uu bartay cilmiga beeraha waxaana uu abuurka beeraha iyo cudurrada dalaga ku dhacaba uu uga warramay waryaheena v o a ee boorame xaashim sheekh cumar good abuurku waa halkii aasaaskii abuurka wanaagsani wuxuu keenaa biqil taya leh oo caafimaad qaba biqil taya leh oo caafimaad qaba haddii xaaladihiisa kale u hagaagaan isna wuxuu keenaa uud weyn ayuu keenaa yiil baan u jeedaa halka haddaba asaaska uu ka xumaanayaa ugu horayntaba ee khasaaraha weyne ka soo gaaraya waa ka waxa awal dhaqan loo lahaa lookalkeennii indigenouskeenii in abuur fiican ama shinni fiican kolba muuqaalkeedu siduu yahay loo xusho inta maaragtay isfaxlidda ka imanaysa dalagyada isku jinsiga ee yaro kale faraaytiga duwan leh dabayshu isku faxlayso ayaa dabadeedna markaa isbeddelkaa ka dhaca waxaa lagaga gudbayay kolba maxsuulka kuu soo baxa in inta ugu fiican fenatibikali laga qaato oo sidaa dhaqankeennii shini loo soo xuro
sida aad uga soo sheekaysay ee dhaqan ahaan soomaalidu ay u lahayd kaydinta abuurka maxaa immiga isbeddel ka yimid maxaa keenaad si leedahay walaa isbeddelka ka yimid waxa weeyaan burburkii soomaalida ku dhacay dagaaladii ilaa ilaa maanta aan joogno dagaalo badan baa dadka ku dhacay dagaaladaasi waxay aad reed ugu wada yeesheen qaab dhaqan dhaqaalihii meesha jiray fikirkii dadka dadkii waxaasoo dhan dhigi jiray dadkii qaxootiyaal baa la galay dhaqankii oo dhan baa burburay agabkii oo dhan baa burburay marka waxay noqotay in xitaa qofkii shalay ka shaqayn jiray inuu khadkii ka baxo qof qaxooti qaatay maalinun hadduu qofku uu qaxooti qaato oo un wuxuu ku dhiidiy inuu qaato sidii hore uma shaqaysan karo arrintaas way ka go-antahay waxaa kaloo ku soo darmay dadkeennii baxay oo dadkii u soo gargaaraya waxyaaba rimitanskiya xawaaladaha shilimada inay soo dhigeen iyaguna waxay noqdeen nooc maaragtay xawaaladii nooc maaragtay qaxootiga oo kalea markaa shaqadii sideedii looma qabanayo
cayayaanka imminka dhibaataynaya beeraha maxaa keenay arrimahaasi waxa keenay iyada oo aanay jirin wax balaan karantiina wax kantaroola oo soo gala ilaa maantadaana waxa dibadda ka yimaada hay-ad ilaalisa ama dad soo jeeda oo iyaga laftoodu xidhis ka saaraa uu yaryahay taas ayaa keentay adduunyada waxa weeyaan waxyaabaha cid walliba wixii waddankooga soo gelaysa dhibaato u keeni kara way iska ilaaliyaan geed yaroo qoyan baanad meel ka qaadayn oonad eerbood kala degi karaynin ciid yaroo lasoo tijaabinayo soil analysis ilaa ilaa warqad loo soo qaata ayaan meel laaba la geyn jirin meel beer lagu dhex daadsha iskaba dhaafba ilaa imminkaan koob iyo toban sano aan hawlahan ku soo jiray maaragtay abuurka iyo agabka beeraha waxaan garanayaa kolba intii soo kordhaysay kolba intii cudurro soo kordhaysay kolba intii cayayaan soo jirtay soo koraysay soo kordhaysay waxaan garanaya noloshayda stor sectiska kuwa maaragtay kaydka oo kale iyadoo uu jiro hal cayayaan oo kale oo daaniya lo odhan jiray siddeetanadii ayaa waxaa ku soo biiray mid labaad oo birbinaas la yidhaahdo maadaama khibrad hore iyo aqoon horena aad lahayd immigan aad ku guda jirtay ilaalinta abuurkii asalka ahaa maxaad beeralayda waddanka aad ku soo kordhisay ee kayda ee dhinaca abuurka la xidhiidha war wixii waddanka kii kaydkeenna ahaa dalagyadii asalkaa annagaa baadhayna qaar waan soo saarnay dib baan biyurification soo samaynay aan sifaynu soo samaynay isagoo qaldamay kuwa kalena waan ku tala jirnaa wixii dibad laga keenayana war waxaan ahayn an aan la hubin ee certified aan ahayn ee ciddii meeshii laga keenay aan la garanayn ee shahaadadeedii aan wadanin waxa weeyaan inaan waddanka la soo gelin oo bal intan laysdaba qabto oo certified series oo kambani la garanayo oo haddii eeddii ka timaada meel loo dabagala ay leedahay waxaan taa ahayn inaanu eerboodna ka soo gelin dekedna ka soo gelin qof walba xilis ka saaro kan wadanka gudaheenuna nagama tafiirguyn kaa waan ku tala jirnaa waana soo saaranaa wuu baahsan yahay wuu qasmay kaasi isaga oo hagaagsan oo sifaysan oo dawaysan oo taa lafteedu cudurro badan baa laga daweeyaa waxa weeye maanta sanadka roobku inoo baxo ee aad u yara bato hadhuurka araabikhida iyo heedda iyo digirta iyo qabadinka iyo intuba iyagoo baxay baxay bayna haddana midhaynin qabadinka waxaan idhahnaa wuu daadoobaynana firi ma sameeyo gelaydu waa lamid oo dhegcaddeeyaa ku dhacaan idhaahnaa hadhuurku waa lamid awaarayti badan baa timaada digirtu waa la mid ma midhayso way qooqdaan waxaas abuurka oo la daweeyey ku wada xidhanta kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahaan axmed daahir aadan oo aqoon sare u leh dhinaca beeraha oo aan ka waraysanaynay abuurka beeraha iyo cudurrada ku dhaca dalagyada beeraha iyo cayayaanada halista ku haya dalagyada beeralaydu ay beertaan haashim sheekh cumar good v o e boorama
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good dhegeystayaal haatanna aan ku nasanno codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafowle
dayaxiyo cadkeediyo deegaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima dayaxiyo cadkeediyo deegaan la moodyay qalab lagu durduurtiyo daxabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkuyuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadkuyuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga hadday hadal daliishaan dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemiye dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemiye yaa ka dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay waxaad ogaataan inaan adiku doortoon dadka ka dhex socdoon dumarka kuugu jecelahay dadka waxaad ku digataa ahaa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa ahaa, markaan ku dadaalo ubad ubad ubad daadahayse ee ubad ubad ubad daadahayse dadka waxaad ku dhigataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku dhigataa markaan ku maxamed dadaalo xasan xuseen lafoole ayaa heestaasi ku luqeynaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka imaanaysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha iyo maxamuud mascade
horyaalka qaaradda yurub ee kooxaha champions leaga loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale kooxuhu dib isugu soo noqdeen waxaana kooxda kubadda cagta ee barcelona ee gurigeeda camnou stadium ku soo dhowaysay lugta hore ee horyaalkaasi kooxda rooma ee waddanka talyaaniga qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay hal iyo bar ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda rooma ee rugcadaaga ah daniela de rosi ayaa gool otoreetaha iska iska dhaliyey waxaana qaybtii dambe markii laysugu soo noqday aad moodaysay culayska ay kooxda barcelona saartay rooma inay haddana keenayso inay kooxdu difaaceedu ay goolal otareetaha iska dhaliyaan ciyaaryahan monoles ayaa isna gool kale oo otareetaha iska dhaliyey markaa kadibna kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay la soo baxday dardartii hore ka daran ciyaaryahan bikey ayaa goolka saddexaad ee kooxda saxiixay inkastoo ciyaaryahan aiden zeko u ciyaara kooxda kubadda cagta ee roma uu rajo geliyey kooxdiisa haddana waxaa rajadaasi ceel ku riday luis suarez oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ka dhigay kulanka afar gool iyo hal oo guushu ay kooxda barcelona ku raacday labadan kooxood ayaa toddobaadka soo socda bartimihiisa mar kale dib isugu soo noqon doona garoonka olombic stadium ee magaalada roma halkaasi oo barcelona booqan doonto hase ahaatee kulankii la yaabku waxa uu ka dhacay gegida anfield ee magaalada liverpool waxaana soo booqatay kooxda manchester city oo masaafo sidaan uga fogeyn ka timid oo soddon mayl oo keliya u jirta halka ay kooxda Barcelo- halka ay kooxda liverpool degan tahay waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city intaanay garoonka soo gelin ka hor baskoodii weeraray taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool iyagoo qaarkood waxyaabihii ay ku tuureen ay dhaawac baska gaarsiiyeen hase ahaatee arrintaasi waxaa ka sii darnayd markii garoonka la soo galay sida loogu durduriyey kooxda kubadda cagta ee manchester city qaybtii hore ee ciyaartu soddon daqiiqo markay socotay kooxda liverpool waxay lahayd saddex gool halka manchesterna aanay waxba dhalin qaybtii dambe ee ciyaarta markii laysugu soo noqdana wax kale way la imaan weysay kooxdu inkastoo ay wacdara la soo gashay qaybtii dambe guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city ma ahan markii ugu horraysay oo guriga anfield ee liverpool lagu dharbaaxo horyaalka dalka ingiriiska ayay ahayd markii kooxda kubadda cagta ee liverpool ay kaga soo badisay afar gool iyo saddex walow ciyaartaasu qaybteedii hore ay goolal fara badan kooxda baar liverpool ay dhalisay kulankan la soo noqonaya ama kulanka lugta labaad ee ka dhacaya guriga manchester city ayaa dadku haatan isweydiinayaan awoodda ay manchester city u yeelan karto in ay saddex gool ka soo noqoto oy afar gool la timaado taasi oo dabcan ay adag tahay hase ahaatee dalka ingiriiska haddii ay jirto koox ka soo noqon karta saddex gool waxaa la leeyahay waa kooxda kubadda cagta ee manchester city walow marka laga hadlayo koobka kubadda cagta ee kooxaha ee qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano taariikh ahaan marka la eego labadan kooxood shaqo iskuma lahan liverpool koobkaasi sannado badan ayay ku guulaysanaysay mar kasta oo ciyaarihiisa semifinalka amaba kuwartifinalka ay timaadana waxaa badanaa loo saadaaliyaa in ay warwar iyo walaac fara badan taariikhdeedu ku abuurto kooxaha ka soo horjeeda waana sababtaasi sababta dad fara badan oo taageerayaal iyo kuwa ciyaaraha ka foolaadaahiba ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto kooxda manchester city inay liverpool ka badiso kulanka lagu ciyaarayo garoonka etihad stadium toddobaadka dambe kulamada kale ee qaaradda yurub koobka la yidhaahdo uroba league ayaa isna caawa fooda waxaa isdaraya kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo c s k moscow sidoo kale real Mad- atletico madrid ayaa la ciyaari doonta sportis lisbon halka lazio ay soo dhoweynayso kooxda zelsburg sidoo kale kulanka ugu dambeeya waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee lebsig iyo olombika maqse waxaana kulamadaasi ay lugtooda koowaad dhacaysaa caawa iyadoo lugta labaadna toddobaadka dambe iyana la isugu soo noqon doono dhegaystayaal xubintii ciyaaran waa naga taatane kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aan intaasi kaga gudubno xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade waryaheena gobolka minnesota haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada heesta xasili iyo codadka ikraan caraale iyo cabdi holan
codadkii ikraan caraale iyo cabdi holan iyo heesta xasil ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenna duhurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada kusoo noqon doonana dhammaantiin waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo adiga